bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay waana dhowahay waxaan marka hore ku bilaabi lahaa bal wax yar inaan dhegaystaha macluumaad yar ka siiyo habka batroolka sahmintiisu xeerarka xeerarka uu maro sahminta batroolku waxay martaa tillaabooyin kala horeeya waxayna ka bilaabataa in la darso joolojiyada cariga danta laga leeyahay ama dhinaca dhulka ha ahaato ama dhinaca badda ha ahaatee sahminta joolojiyeed waxa ay ku qotontaa dhowr waxyaalood oo ay ka mid yihiin cilmi baaris lagu sameeyo beriga dushiisa oo haddii qarar iyo buure iyo muuqda ay jiraan lagu sameeyo laakiin dhinaca badda waa lagu sameeyaa iyadana waxaa lagu sameeyaa nooc kale oo sahminta ah oo la yidhaahdo magnetic survey iyo gravimetric survey iyo seismic survey oo dhulkana lagu samayn karo laakiin baddu maadaama aysan lahayn qararkii soo baxayay iyadu dhinacaas direct geologica ah laguma sameeyo spectrum waxay samaysay seismic survey ayay samaysay ama sahminta xagga seismica waxaa la yidhaahdo ayay samaysay dhulka ay ku samaysayna waxa weeye laga bilaabo badda jubbada hoose ilaa iyo badda koonfurta mudug ama haddaan si kale u idhaahdo jubbaland baddeeda ilaa iyo galmudug baddeeda intaa udhexaysa oo dhinaca badda ah ayay ku samaysay isla sidaas ay tahayna waxaa iyana jira xirmooyin ama block ilaa kontoneeyo ku dhawaad ah oo muujinayay khariidadii lagu soo bandhigay shirka iyo iyo websitekiisa ama bartiisa mataqaana lagu soo bandhigay xirmooyinka dhulkaas oo ilaa kontomeeya gaaraya afar ka mid ah waxay daboolayaan dhulkan la isku haysto oo xirmooyinka masalan ba laba boqol iyo soddon laba boqol soddon iyo kow laba boqol iyo soddon iyo labo iyo laba boqol soddon iyo saddex waxay daboolayaan dhulkan xirmooyinka ah oo laysku haysto oo dhinaca soomaalida iyo dhinaca kenya ay isku haystaan waa arrintaas waa jirtaa ina daboolayaan laakiin sahamintii la sameeyey oo seismi ka ahayd kuma jirto dhulkaas oo wax seismiho laga sameeyey ma jirto oo inta ka koraysa oo soomaalidu ay aan lagu haysan ayay ayaa seismigaas laga sameeyey maxaa ka jira waxyaabaha ay kenya ku sheegtay inay caradeeda u asalka tahay ee soomaaliya ay ku soo bandhigtay shirkii london dhul ayada ay leedahay ee shidaalkiisa la gorgorinayo
macluumaad la soo bandhigay oo balokyadan dhulkan la isku haysta ah ma jiro taa lamaba samayn hase ahaatee number ahaan waa la namberiyey marka yani arrintaas guud waxaan ka soo kaco dowladda kenya ma ku saxsan tahay mise ma ku khaldan tahay in ay ku eedeyso soomaaliya in balokyadeedii ay dad siisay arrintaa way ku khaldan tahay oo waxyaalaha ay ku khaldan tahay waxaa kamid ah maadaama dowladdiina ay sheegto ee afkeeda ka banaystay ayna caddahay in aan wax seismic data ama saamintii seismiga aan laga samayn blokyadaas waxaad moodaa kenya inay bilaashan ka diday oo ay ka diday oo qura in maabkii lasoo tusay oo blokyadii ay nambaray nambaraysan yihiin marka nambareyntaas keliyay ka dideen bay u eg tahay mana ahayn in heerka ay gaarsiiyeen ay arrinta gaarsiiso hoos baa lagu xallin karay oo mataqaanaa wadahadal baa haddii ay waxay ka qabaan ay usoo gudbin kareen laakiin waxaan isleeyahay isku miisaan ma aha nambaro balokyo lagu qo qoray iyo heer mataqaanaa xiriirkii lakala goosto ma aha laba xeeloodoo isku miisaan oo isku isku dhactama maaha waaye barasare marka sideed u aragtaa jawaabta ay dowladda ka bixisay arrintani mid waa inaan ogaanayo waddan walba mas-uuliyad baa waxay ka saaran tahay in uu dhul dhulkiisa ama badda ha ahaato ama beriga ha ahaato ama cirka ha ahaatee in uu soo dhiciyo ilaaliyo mataqaanaa mas-uulna ka ahaado ummadda soomaaliyeed iyo iyo iyo qaranka soomaaliyeedna wuxuu aaminsan yahay dhulkaas hadda kenya nagu haysato inuu dhulkeeni yahay marka in ay nambarsadaan xaqda u leeyihiin waa waa kow waa midda labaad waxa weeye maadaama ay yidhaahdeen waxaanu ka dhursugaynaa maxkamadda caalamiga ah go-aanka ka imaanayaanu ka dhursugaynaa waxaan isleeyahay soomaaliya dulqaad fiican bay muujisay oo maadaama aan seismikii dhinacaas la geyn mataqaanaa daytadii laga sameeyey ama saamintii laga sameeyey aan la geyn oo keliya ay ku eg tahay inay nambariyeen balse wax baloksa oo ay bixiyeen aysan jirin seismig laga sameeyey uusan jirin ay yidhaahdeen waxaanu sugaynaa go-aanka maxkamadda caalamiga ah waxaan isleeyahay dulqaad fiican way sameeyeen taasna ha ku wadeen haaan ka dhursugeen maxkamaddaas caalamiga ah wixii ka soo baxa marka dowladda soomaaliyeed gar bay ku leedahay waana ku dulqaadatay inay jawaabtaas ay bixiso dareen kala duwan ayaa bulshadu ay ka muujinaysaa sida ay wax u dhaceen dhinac waxaa su-aalo ay ka imaanayaan heshiisyada markii horeba la galay sababta looga reebay blogyadan lagu muransan yahay oo spectrum aysan markii horeba ugu darin meelaha ay ay ku samaynayso tijaabooyinka oo laga baarayo shidaalka kow tan labaad waxaa la isleeyahay dowladdu inay ku dartay ahayd in kasta oo aysan haysaninba sida aad sheegtay daatadii waxyaabaha la gorgorinayo taas in ay gorgortan ka gasha ma ahan dowladda soomaaliya maxaad ii leedahay adigu waa run oo daytada laguma dirin halkaas facebook in laga sameeyo saxiixan iyo mataqaanaa contractigan lala galay som oil iyo spectrumba dowladdii dowladdan ka horreysay ayaa gashay wayna muuqataa inaan halkaas aan laga samayn dayta marka laga yaabo dowladdii soomaaliyeed ee markaas saxiixaysay inay u arkaysay dhulkan weli dhul ay isku haysto weeye aynu xaq dhowrna oo maxkamadda aynu sugno inay taas ku gaabsadeen oo ay u badan tahay hase ahaatee malaha waa ku habboonayd in dhaytadaas la sameeyo oo berri ka maalin inagoo rajaynayna in xitaa maxkamadduna innaga inoo xukumi doonto uusan dhulkaasi ahaan dhul hadda qaawan oo aan dayta laga hayn laakiin dhaytadiisi aynu haysano laakiin la sugo oo aan daytada la galin aan blocks aan la samayn ilaa maxkamadda la gaarayo laakiin lagu daro way ku habboonayd haddii hadda ay ka gaabsadeenna insha allah mar kale inoo xukumo waa waa la samayn karaa dayto kale oo oo isla eriyada ah marka dhib weyn kuma jirto way ku habboonayd laakiin hadday ku gaabsadeen in aan dadu ku yaraato oo laga sugo maxkamadda laga warsugo iyana waa arrin macquulahoo aan carqalad laga keeni karin dhanka kale warbaahinta kenya waxa ay qorayaan in ay dowladda kenya ku xirtay saddex qodob in wadahadal la furo oo arrintaa la isaga yimaado ka hor inta aan xiriirkii diblomaasiyadeed lasoo ceshan qodobada waxaa ka mid ah soomaaliya inay ka tanaasusho sheegashada ay sheeganayso dhulka la isku haysto iyo in ay dowladihii iyo shirkadihii u yimid loo soo bandhigay daatadii inay u sheegaan dhulkan inaysan soomaaliya ayadaa lahayn iyo tan ugu dambaysa oo ah in kenya ay dalbanayso in arinta muranka labada dal u dhexeeya lagu dhammeeyo meel maxkamadda caalamiga ka baxsan marka saddexdaa qodob waxay u yihiin shuruud in la wada hadlabo arrintaas ka war
waxaan isleeyahay nin meel u caddahay meeli ka madow ama nin meeli ka madow ah meel u cad dowladda kenya waxa u cad oo ay xoogga saaraysaa oo malaha ay isleedahay kaga faaidayso dowladda soomaaliya oo ay malaha ku tuhmayso inay maanta si uun uga tuuroon tahay in ay ku cadaadiso oo ay miiska kusoo fariisiso in ay yidhaahdaan innagaa si saaxiibtinimo ah mataqaanaa uga heshiinayna arrintii maxkamadda caalamiga hata hala baabi'iyo goolkooda u socda yoolkooda u socdaah ugu weyna waxay u socdaan in arrintii maxkamadda la baabi'iyo oo miiska iyagu iyo soomaaliya ay wada fadhiistaan labada qodob oo kale waxaad moodaa iyagu inay isburinayaan baad moodaa oo ay qodobkan saddexaad uu burinayo haddiiba kenya ay aaminsan tahay aragtana og tahayna in arrintaani ay dacwad ka furan tahay sidee bay u dhihi karaan dowladda soomaaliyeed qirta inaynan dhulkaan lahayn iyo mataqana sidee u dhihi karaan yacni waa macquul ma aha waana kugu haystaa ii qirana inaadan dhulkaan lahayn wax xikmada maaha marka waa hadal meel waaye bay u eg tahay hadalkoodaas wax loo loo khushuuci karana maaha sida so dowladda soomaaliyeed ay tirina waxaanu ka dhul sugaynaa maxkamadda caalamiga ah wixii ay xukunto taa in lagu adkaysto baan anigu qabaa meeshay mataqaanaa rabtaha ka dhacdeen ugu dambayntii maxaad is leedahay arrintan way ku dhammaanaysaa waa su-aal aada iyo aada u adag weeye in laga jawaabo hase ahaatee waxa weeye haddii dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay isku kaashadaan in ay dee dhulkooda difaacdaan oo si soomaalinimo iyo wadaninimo ah u wada difaacdaan dowladdana u taageeraan wixii wanaagaho ay wado ay ku taageeraan waxaan isleeyahay arrintu dhinaceena u dhacaysaa maxkamadda caalamiga ah sida yacni anigu loo yar maahiya laakiin sida wararku u muuqdaan in inagu dhulkaas laynoo xukumi doono kenyana waxay ugilgelinaysaa waxa weeye waxay dareensan tahay maxkamadda caalamiga ah inay dhulkaas ka xukumi doonto marka yacni persistence aynu ku adkaysano arrintuna iidanka ilaahay dhankeenna ayay u dhacaysaa su-aal ka baxsan arrintan kenya iyo soomaaliya balse la xiriirta arrinta shidaalka haddii aan ku weydiiyo tan iyo horaantii sideetamaadkii arrintan ah raaskamboni ilaa iyo hobyo bologyo ku yaala in la baaro way soo noqnoqonayeen maxaa diiday oo hal mar in la wada baaro diidayo mise aqoontaada maadaama adiga laba jeer aad shahaadada b h d da ku samaysay geologiga arrimaha soomaaliyana aad si fiican ula socoto sidaas ayaa qaybo qaybo kala duwan loo baarayay oo qaybtan mar walbo way isku xirnayd horta yacni soomaaliya rajo aada iyo aada u weyn ayaa laga qabaa kada jirta in shidaal uu ku jiro meelo badan oo dhulkeeda ka mid a ilaa waqooyiga ilaa koonfurta yani meelo badan oo laga aado hadde sidaynu ognahayna ilaa iyo soddomaya sano ku dhawaadkii lasoo dhaafay burbur iyo dagaalo iyo mataqaanaa deganaansha la-aan ayaa waddanka ka jirtay oo yacni wax soo saar la sameeyaa meeshii kama kama hirgeli karin waxyaalihii hore oo la isku dayey oo burburka wixii ka horreeyey ama dowladdii kacaanka ha ahaato ama kuwii ka horreeyay ha ahatee ceelo loqoday waa ay jireen ceelashaasina waxay muujiyeen ma badna oo haddii la isku dardaro la buunbuuniyo ilaa boqol ceel camal ku dhawaad waayo soomaaliya o dhan marka la fiiriyo marka meelo yacni waxyaalo dufan ah oo oil shows ama gas shows ihi waa waa jiraan laakiin soomaaliya meesha hadda ay ku taalo iyo waxyaalaha lasoo ogaado masalan ba waqooyiga waxayna ka ah wadamadii carabta oo batroolku ka buuxo dhinacan koonfurta xeebta tanzania iyo mozambique iyo ilaa iyo kenya iyo discoveries baa laga sameeya ama shidaal baa laga keenay dhinacan kililka shanaad ee soomaalidu ay degto iyadana gaas in laga helo waa ogtahay marka waxaynu nahay mambici centerkii baynu naalnaa dhul mataqaanaa batrool ka buuxo marka yacni indhaha adduunku inuu kusoo jeestaan waa waa wax la sugayo weye laakiin innaga inoo taallaa inaan marka hore aynu noqono dowlad taagan oo mataqaanaa degenaansho siyaasadeed iyo mid society oo shicib ahaan iyo aynu leenahay oo oo heshiis iyo mataqaanaa heer dowlad goboleed iyo hawl dowlad federaal iyo heer shicib iyo inaynu taalinahay inta aynaan inagu aynu ishaysano oo soddonkii sano lasoo dhaafay iyo wixii lamid ah dee cid kugu soo dhiiranaysaa oo weyn ma jirto marka si aynu khayraadkeena uga faa'idaysano yacni in aynu helno dowlad iyo shacab iyo system degan ayaa aada iyo aada muhiim u ah xagga baaritaanada ilaa iyo hadda inta la sameeyo anigu an ogahay oo xagga seismica waxa weeye kan hadda spectrum ay sameeyeen yani waxyaalaha qaarkoodna oo aan jeclaan lahay inaan inaan aan highlight gareeyo ama aan caddeeyo waxa weeye combaniyada qaar waxaa jira la yidhaahdo multi client companies seismic companies sida spectrum oo kale t g s kuwa la yidhahdo o kale j x kuwa la yidhahdo combaniya international oo caalamiya oo meelo badan ka sameeyey mataqaanaa sahaminta seismica combaniyada faraha badan ka gadaya mataqaanaa deetadooda iyagu ceelal ma qodaan hadda spectrum ceel iyadu ma qodo deetadaasay soo saartaa deetadaas bay suuq geysaa way gadaa wixii kasoo baxaana waxaa qaybsada dowladda markaas ay shaqada u qabatay iyo iyada iyo kharashka ka galay baa loo kala qaybiyaa spectrum yani shaqo fiican bay samaysay dhul weynna way kabargaraysay oo ilaa iyo jubbada hoose ilaa iyo galmudug dhinaca waqooyiga soomali somaliland dhinaca badda lafteeda waxaan igu maqaalaha kabanila t g s inuu ka sameeyey seismica laakiin ilaa iyo hadda meel lagu soo bandhigay maa maanan maqal mana arag dhinaca puntland company la yihahdo jo x ayaa la siiyey hadda ka hor laakiin wax ay ka qabteen male marka dhinacaas badda puntland ilaa iyo hadda waa haawanaysaa oo oo facebook data laga sameeyey ma jirto marka waa stepka u horeeyey ama ama tallaabada u horeysay oo baaritaanka badda lagu sameynayo waa seismicaas ilaa iyo hadda goboladan koonfureed waa ka hirgashay yacni markii la sameeyo datadaas oo dhan kabacdi baa waxaa imaanaya combaniyadan blocks ka qaadanaya combaniyada blocks ka qaadan yahay marka dowladda markaas ka jirta meesha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyo heshiisya la gaaro ayay contracti la siixanayaan markaa kabacdi baa imaanaysa in ceelasha ay qodaan haddii wax la waayo iyo haddii wax la helaba markaas ayaa ayay ayaa marxaladaas ayaa ku xigta dhanka kale waxyaabaha dadka qaar ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah in ay habboon tahay wakhtigan oo soomaaliya tabardarro ay ku jirto oo sidaa aad tilmaamaysana dowladaha qaarkood ay iska haweysanayaan in hawshan la galo oo daatada soomaaliya la baaro oo lasoo bandhigo la suuqgeeyo ma habboonayd sax ma ahayd waxaan dhihi lahaa hadda iyo ka horba way habboonayd maxaa yeelay soo bandhigiddu waxay kordhinaysaa hambiga iyo indhakuhaynta iyo rabitaanka shirkadaha shidaalka sahaminta ee sahamiya ama qoda soo saara kuwaas bay indhahooda kusoo duwaysaa soomaaliya mar in indhaha lagu soo duwo combaniyadii investmentiga ama maalgashiga samaynayay wax ku jabani ma jirto in lasoo bandhigo macluumaadka ma aha macnaheedu in la saxiixayo xirmooyin ama blocks in la saxiixayo macnaheedu maaha balse waxay u tahay arar ama hordhac soo jiidashada shirkadahaas mataqaanaa ee maalgelinta sameynhaya waa marka waa tallaabooyinkii u horreeyey oo la qaadayo weeye yani marka iskuma xirna yani waxaan maqlahay iyadoo laleeyahay petroleum logii iyo wixii iyo yani ma dhamaystirna taasi waxa weeye waa waa homework ama shaqo guri shaqo u taal gudaha soomaaliya in ay samaystaan petroleum logi waa muhiim in ay mataqaanaa sharcigii environmentiga ama ama deegaanka dhowristiisa in waa muhiim sharcigii iyo xeerka ay wax ku kala qaybsan lahaayeen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim midii canshuuraha iyo taxationka waxaas in la samaysta waa muhiim waxaas o dhan waa muhiim waana hawl u taala dowladda soomaaliyeed ee gudaha ku jirta laakiin in lasoo bandhigo yani hadda ka horba dowladdan dowladdii ka horreysay laba jeer ugu yaraan ingiriiska way kusoo bandhigtay mataqaanaa wixii macluumaad oo markaas la hayay yani wax shidaah oo meesha ka muuqatana ma jirin marka in indhaha loo soo jeediyo kambaniyada investmentiga oo ay indhaha ku hayaan oo aan indhahoodu ka qalalin soomaaliya arrin wanaagsan weeye oo insha allahu khayraadka laga faaidaysto laakiin arrintaana waa in si la barbara ah loo diyaariyaa oo maalinka la gaaro in inta block la bixiyo wax la saxiixayo uu diyaar ku yihiin heshiiskaas iyo wixii iyo xeerkii lagu maamuli lahaa oo dhan waa inay diyaar ku yihiin